halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o aad si toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagabana mitrban hirarka afnimada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dadkaana dhegaysanayo dhammaantiinba waa arbaco sagaal iyo tobanka bisha agost sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda nusaaka iyo caalamkana waxaa si wada jireeda kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdi sandheere
waxaan u baaqaynaa dadkaasi inay isdejiyaan magaalooyinka ay joogaan meelaha dowladda ay joogta ay imaadaan ay la shaqeeyaan dowladoodu ayagaa cadowga laga dulqaadayaa ayagaa la horeynayaa
kaasi waxa uu ahaa waa cabdinuur daandureow cabdinuur maxamed cabdi oo ka hadlaya dagaal dhex maray amisom iyo al-shabaab isla markaasna ugu baaqaya dadka deegaanadaasi ku nool inay isdejiyaan oo ay ku soo noqdaan goobihii hore u deganayeen
qodobada kale aan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah faallo ku saabsan tartanka doorashada madaxtinimada ee maraykanka qaramada midoobay oo ka digtay xaalado bini aadannimo oo ka dhasha muhaajiriin gaadhaya dalkaasi gariga tiradooduna ay kor u dhaafayso kun
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dowladda south sudan ayaa waxay sheegtay inay u baahan tahay laba usbuuc oo kale oo ay uga fikirto hindisaha heshiis nabadeed oo la soo jeediyey oo dhex maraya mucaaradka kaasi oo uu diiday inuu siixo madaxweyne salvakiir wasiirka warfaafinta michael mcoy ayaa waxa uu shir jaraa'id ka sheegay oo uu talaadii shalay ahayd uu ku qabtay juba in saraakiisha dowladda ay kala tashan doonto shacabka dalkaasi saxiixa dukumentigaasi hogaamiyaha mucaaradka rig mashar ayaa heshiiskaasi waxa uu ku seexay magaalada adis abeba isniintii saacado ka hor muddadii kama dambaysta ahayd ee ururka igad uu u qabtay in la siixo heshiiskaasi heshiiskaasi ayaa qasdiga laga leeyahay waxa uu yahay in lasuu afjaro dagaalka muddada labaatanka bilood ah ka socda dalkaasi south sudan kaasi oo barkiciyey dad aada u badan madaxweyne kiir ayaa shalayto waxa uu la kulmay cadaadis xoog leh oo ku saabsan in markaasi uu siixo heshiiskaasi xafiiska arrimaha dibadda ee britain ayaa wuxuu sheegay in dib u dhigista siixa heshiiska ay tahay arrin aan la aqbali karin axsaabta mucaaradka ee dalkaasina waxay ugu baaqeen dowladda inay qalinka ku duugto heshiiskaasi sida ugu dhaqsiyaha badan
xubin kale oo ka tirsan aqalka sanadka ee maraykanka aadna loo yaqaano ayaa sheegay inuu ka soo horjeesan doono marka loo codaynayo heshiiska barnaamijka nucleyerka ee dalka iiraan arrintan ayaa ka dhigaysa in heshiisku koongareeska dhaafi waayo aadhahdee in koongareesku dhaafo noqonaya mid aan la hubin senatarkan lagu magacaabo robert menendez ayaa talaadadii shalay hadal uu ka jeediyey jaamacadda sayton hall ka sheegay inuu rumaysan yahay in heshiiskani uu iiraan u ogolaanayo inay noqoto waxa ugu yeedhay mid leh kaabo nukliyeer oo xoog badan waxa uu sheegay inuu maya u codayn doono master menendez ayaa sheegay in barack obama uu khaldan yahay mar uu sheegay in heshiisku in heshiiska iiraan uu ka wada joojin doono barnaamijka nukleerka ee faraha kula jirto senator menendez ayaa sheegay in iiraan ay jebisay ballamo hore oo ay ku joojin lahayd damaceeda hubka nukleerka
afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r william spendler ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd in tirada qaxootiga ee gaaray dalkaasi griega haatan ay dhan tahay boqol iyo lixdan kun qaramada midoobay ayaa u sheegtay griega in horseednimo weyn uu ka muujiyo sidii loola tacaali lahaa dhibaatooyinka muhaajiriinta ee ka soo tallaabaya badda mediteraneanka lix muhaajiriin siryaan ah oo ilmo yar uu ku jiray ayaa waxa ay ku hafteen biyaha xeebta turkiga iyagoo oo ku jiray isku day ah inay gaaraan jasiiradda griiga ee koos u n h c r waxay sheegtay in dowladda griiga ay mas-uuliyad ka saaran tahay in wax badan ay qabato iyadoo midowda yurubna laga rabo in uu taageero dalkaasi
subax wanaagsan markala dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington dagaal uu khasaare ka dhashay ayaa shalay galabtii ka dhacay deegaanka ceelboon oo ka tirsan gobolka bokool ee koonfur galbeed soomaaliya haddaba faahfaahinta dagaalkaasi ayaa ibraahim xasan daanduray waxa uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka bokool cabdinuur maxamed cabdi
shalay shantii galabnimo ayaa halkaasi waxay isku wareen ceelboon ciidamada gaarka liyu booliska loo yaqaano iyo kuwa anisom oo etoobiya oo dhinac ah iyo koox al-shabaab ah oo halkaasi daawac wadatay khasaaraha dhinaciina iyo dhinaca al-shabaab soo gaaray guddoomiye ku-xigeen intuu leeyahay dhinacna kooxda shabaab kow iyo tobanna waa lagaga dilay gaarigii ah oo shan dhaawac horaa ay ku wadeenna gacanta lagaga dhigay intii kalena way kala farxadeen dhinaca annaga sidaad u ogtahayba ciidankan hadda la dagaalamahaya al-shabaabka waa ciidan gaar ah oo loo tababaray sida loola dagaalamo argagixisada iyo kooxaha nabadiiska kadiyooyinka sameeya waxay leeyihiin tababar khaasa way xadidan yahay khasaaraha soo gaarhaya ama ma jirayo kooxdan al-shabaabkaana dee waa kool lacaadi oo la dhameeyey oo la bacsanhayo oo dhabarka laga dilayo wayo waa dad dhabarka laga dilayo oo baxsanhayo wayo dad dagaalamayo ma jiro innaba wax khasaara oo ay jeesteen oo ciidankii la dagaalamaya ay u gaayisteen ma uu jiro marka goobta dagaalkuu ka dhacay hadda yaa gacanta ku haya waxaa gacanta ku haya ciidamadii booliska iyo kuwii anisom oo etoobiya iyo kuwa annaga soomaaliya oo dhinac ah ceelboon hadda xaaladooda waa sidee horteeda hamni waxa weeyaan way xasiloon tahay kooxdaas oo in yar oo sagaab ah oo waddanka ku hadhayoon ka dhamaystirayno halhala mooyeene way xasiloon tahay dad maaragtay population oo fara badanna way ku nool yihiin waa magaalo weyn oo qadiimi ah luuqiya waxay udhexaysaa waajib dadka joogana waa dad dee ay cadow gacanta ku hayeen in badan oo rafaadsan oo siifaysan marka ciidamada ayaa gargaaraya oo raashinadii ay wateen wax ka siinhaya aad bayna hadda xaaladooda maaragtay u fiican tahay laakiin awal way casriyeed oo dad ay cadow haysteen bay ahaayeen marka dadka ku nool deegaankaasi ceelboon iyo deegaanada kale ee ku dhudhow maxaa ugu baaqaysaan waxaan u baaqaynaa dadkaasi inay degiyaan magaalooyinka ay joogaan meelaha dawladdu ay joogto ay imaadaan ay la shaqeeyaan dawladoodu ayagaa cadowga laga dulqaadayaa ayagaa la horeynhayaa dawladda horeynaysa waa sababdii dadkan waa dadkoodii waxaa weeyaan ayagaa cadowga laga qaadayaa intaas waxaan raacinaya oon kaga faa'idaysanayaa hay-adaha samafal ee qaramada midoobay iyo kuwa looqi-inta oyada ah in ay meelaha la xoreeyey wixii ay hayaan ee deeb bini aadamnimaha ay soo gaarsiiyaan ee dadkaasi cadowga laga xoreeyay ay kaalmeeyaan kooxaha nabadiiska waxaan ugu baaqaynaa in ay halhalka haday isku soo dhiibaan dawladda waa la cabsanayaa cidii kasoo dhiibta oo iyagoo far ah timaado waxba looma geysanayo inay isku soo dhiibaan gacanta dawladda inta aanan ugu tegin meelaha ay ku dhuumanayaan waa soo dhammaaday cimrigoodii marka naftoodana badbaadiyeen ay kasoo dhiibeen baan leeyahay
kaasi waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka bakola dhinaca amniga cabdinuur maxamed cabdi khadka telefoonka ayuu ugu warramiyey waryahayga ibraahim xasan daandurey
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington tartamayaasha xilka madaxtinimada ee dalkan maraykanka ah ayaa xusulduub waxay ugu jiraan sidii mid walba oo isu soo muujin lahaa tartamayaashan ayaa booqanaya gobollada marka hore ay doorashooyinku ka bilowdaan haddaba mihnadaha tartamayaasha dumarka qaybta ay loolanka socda iyo lacagaha lagu bixiyo xilliyada ololaha ayaa maxamed cabdisandheere warbixintan uu nooga diyaariyey tartamayaasha labada xisbiya siyaasadda maraykanka ayaa isugu jira qaar ay eheladoodu horey xilal u soo qabteen sida jeb bush oo aabbihii iyo walaalkii ay madaxweyneyaal soo noqdeen iyo hillary clinton oo soo noqotay xubin ka tirsan aqalka sare ee koongareeska maraykanka iyadoo ka soo geli jirtay gobol weynaha new york waxaa intaasi dheer in odaygeeda bill clinton uu madaxtinimada dalka soo qabtay dhinaca kale waxaa jira ganacsato waaweyn oo tartanka sannadkan qayb ka ah sida donald trump waxaa isna jira ben carson oo ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka xisbiga jamhuurigana ka tirsan oo isagu ah dhakhtar caafimaad waxaa kale oo jira maamulayaal shirkado waaweyn oo dalka maraykanka aad looga yaqaano sida carli fiorentina oo jamhuuriga ka tirsan xilalna ka soo qabata shirkada ganacsi oo magac ku leh dalka maraykanka hase yeeshee mid ka mid a ragga ay sheekadoodu xiisaha gaarkaa leedahay waa guddoomiyaha gobolka wisconsin scott walker waa kan faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo ka hadlaya waxaa guddoomiya walker uu kaga duwan yahay tartamayaasha kale iskaal walker sida la sheego wuxuu haystaa shahaadada loo yaqaano dugsiga sare ama diploma high school loo yaqaano waayo jaamacadda markuu bilaabay oo uu marhayo sanadkii ugu dambeysay ee uu qaran jebin lahaa ayaa wuxuu ka helay shaqo aada u fiican stateka oo marka hadda ka yahay governorka ah kadibna halkiiba uu kaga tegay uu kaga tegay waxbarashadiisii so waxbarasho markii la fiiriyo dadka hadda tartamahaya oo republicanka ah oo ilaa iyo lix iyo toban qofa waa qofka xagga aqoon haddii la dhaho ugu hooseeya xagga shahaada haddii la dhaho tartamayaasha ka kala socda labada xisbi oo isku darkoodu kor u dhaafaya labaatan tartame ayaa dumarku ay kaalin aad u yar ku leeyihiin faadil sheekh maxamed ayaa mar kale sharxaya dumarka haatan ku jira tartanka siyaasadeed ee sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka labada xisbi ee hadda isku haystaa ku tartamahaya hanashada aqalka cad ee maraykanka dimuqraadiga iyo republicankuba labadu waxa ku jira laba gabdho laba dumaraa ku jirta dimuqraadiga waxaa ku jirta hillary clinton oo ah haweeneydii uu qabi jiray madaxweyne hore bill clinton ee dalka maraykanka khibrad aada u dheerna siyaasadda xaggeeda ku leh xisbiga jamhuuriga haddii la fiiriyo republicanka waxaa ku jirta gobol dho carla carla way ku hooseysaa codbixinta la qaadahayo marka hadda la fiiriyo hadda guud ee publica dhan laga qaadahayo iyo ta gobolada new hampshire iyo laga qaado intu way ku hooseysaa sababtuna waxay tahay xagga ganacsiga waxaa lagu tilmaama inay tahay qofka ugu awood badan ama ugu khibrad dheer dumarka jooga maraykanka oo dhan laakiin markay noqoto xagga siyaasadda bay ka liidataa waayo nolosheeda intahayd hal mar bay u tartantay jagada ee senatorka oo california halkii marna way ku guuldarraysatay marka xagga siyaasadda markii la fiiriyo way ku hooseysaa laakiin xagga ganacsiga markii la fiiriyo aad bay ugu horumarsantahay waayo kamaryaal waaweyn oo dalka maraykan ka mid a ayay madax sare ka soo noqotay cid ku lug lahaataba tartanka madaxtinimo ee maraykanku waa mid si weyn loo daneeyo hanti badanina ay ku baxdo haddii aynu haddaba dib u eegno hantidii ku bixi jirtay doorashooyinkii kala duwanaa ee maraykanka waxaynu arkaynaa in sannad walba sannadka ka dambeeya ay lacagta ku baxdaa aad u sii kordhaysay waa sida uu qabo caynab cabdulaahi cabdiraxmaan oo siyaasadda maraykanka aqoonu leh haddaan tusaale kuu soo qaato labada kun iyo sideedii doorashooyinka presidential electionka oo madaxweynenimada ah wuxuu noqday total laba laba iyo two point four billion laba iyo bad oo afar oo bilyan oo dollar million maaha oo billion dollar waa doorashada madaxweynenimada loogu tartamayay madaxweyne musharaxii oo haddana madaxweynaha obama iyo mccain labadooda keliya ayaa waxay isbangareeyeen hal bilyan oo dollar taas waxa weeyaan marka lagu daro saad la socotaan marka loo tartamayo white houseka ama madaxweynenimada waxaa barbar socda doorashooyinkii congresska ahaa ee gobolada stadyada ka socda marka laisku daro labadaa two thousand eigtkii waxay noqotay shan dhibic saddex five point three billion dollars taasoo ah boqolkiiba toddoba iyo labaatan percent ayay ka weyneed sanadooyinkii hore laaan markaan kasoo gudubno laba kun iyo sideedda aan u gudubno laba kun iyo labaiyo tobanka qarashkii doorashooyinka federaalka electionka ah haddana kor buu usii kacay totalka wuxuu noqday six point three billion intuu markuu ahaa two thousand eight u ahayd five point three billion two thousand twelve wuxuu noqday six point three billion haddaba waa sidee saadaasha sanadka fooda inagu soo haya ee laba kun iyo lix iyo toban sanadkan hadda aan ku jirno ama soo socda two thousand sixteenna waxaa la saadaalinayaa in qarashaadkii aan soo aragnay two thousand eight iyo two thousand twelve uu kasii bato uu gaaro ilaa shan bilyan doorashada madax madaxweynenimada kenya waan gartay marka lacagtaas faraha badan xaggee bay ka timaadaa si kooban ee la siinayo dadka tartamaya iyagoo waxay u badan yihiin niman maalqabeenah oo iyagaa lacagtooda la yimaada xisbiyada ay ka yimaadaan saa hore u sheegeen waxay ka helaan dhaqaale ay ka helaan laakiin inta kale oo u badan oo labadaa ka baxsan waxaa shacabka waxaa laano saad og tahay waddanka waxa shacbiyadan ka raacsan labada xisbi ayaa iyagoo naftigooda waxay sharcigu wuxuu siinayaa inay doorashada ama political systemkaa socda inay qeyb ka noqdaan ama musharaxay rabaana ay ku taageereen xagga telefishinada iyo xagga warfaafinta iyo xagga campaignka qofki musharaxa ay diidan yihiin sidoo kale inay kahor yimaadaan oo ay ceebtiisa iyo xumaantiisa ay banaanka soo dhigaan marka kuwa way ka baxsan yihiin labadan musharaxiinta iyo xisbiyada way ka baxsan yihiin iyagoo naftigooda lacag aad oo aada u qarash badan bay ay arrintaa ku bixiyaan sanadkii laba kun iyo siddeeddii markii xisbiga dimuqraadiga isugu soo hadheen barack obama iyo hillary clinton xilligaas oo mid walba uu doonayay inuu noqdo qofka xisbigiisa matalaya ayaa waxaa la sheegaa in dumarka maraykanku ay aad isku abaabuleen oo hillary clinton taageereen iyaga oo malaha doonaya in qof jinsigooda ahi uu talada dalka qabto inta in leeg ayaa haddaba xusuustaas laba kun iyo siddeeddii ay dib u soo noolaan kartaa oo dumarka maraykanku ay ku daba safan doonaan haddii haweenay tartamaysaa ay meel hore timaado mar kale faadil sheekh maxamed way kaalin weyn bay ku yeelan doonaan doorashada sanadkan hadda sida la sheegahayo laakiin markay noqoto markay noqoto in madaxweynaha uu qofku noqdo taa hore dad ka hadlaysay waxay ahayd baadhigu qofkeebuu dooran doonaa xisbigu qofkeebuu dooran doonaa laakiin markay noqoto waddanka dhan in la maamulo waxaa dadka codbixinta la qaba hadda ay sheegaan inaysan dumarka maraykanku u bislayn ama raalli ka ahayn inay qof dumara madaxweynaha dalka maraykanka ka dhigaan waayo hadda markii codbixinta la qaado xagga dumarka marka la qaado hillary clinton waxaa kaga sarreynayaa jeff bush oo ka tartamaya xagga jamhuuriga laakiin markii la qaado baadhibaa xisbi xisbi markii loo qaado xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa yay dooran doonaan la dhahana waxaa dumarku waxay u badan yihiin in hillary clinton ay ka soo baxdo xagga dimuqraadiga taa waxay ku tusinaysaa sida guud ee dalka in la maamulo madaxweyne laga noqdo ah inaysan dumarka maraykanku weli aysan diyaar u ahayn inay saboodgareeyaan inay kaalmeeyaan inay gobol madaxweyne ka noqoto dalka maraykanka maadaama dalku dal baa hadlaya si kastoo arrin noqotoba waxaa tartamo kasta rag ha ahaada ama dumare hor yaalla dadaal dheer doodo kulkulul iyo gafafkiisii siyaasadeed oo dib loo soo faago kuwaas oo haddii unan jidh adag u lahayn si fudud u galaafan kara tartankana ka reebi kara
warbixintaasi oo ku saabsanayd tartamayaasha xilka madaxtinimada ee dalka maraykanka oo xusulduub ugu jiray sidii mid waliba ugu soo muujin lahaa waxaa soo diyaariya oo soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal in ka badan boqol iyo lixdan kun oo qof oo isugu jira qaxooti iyo muhaajiriin ayaa gaadhay dalka griiga hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga u n h c r ayaa sheegtay in tirada qaxootiga imanaya jasiiradaha yaryaree griigu ay tiradoodu sii kordhayso keenaysana dhibaato dhinaca bini'aadamka wariyaha v oda leysa shlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay xarunta hay-adda u n h c r ee geneva ibraahim xasan daadurey ayaa inoo soo jeedinaya
u n c r ayaa sheegtay in qulqulka dadka uu aad u kordhayay toddobaadyadii inaga tegay iyadoo tibaaxday in in ka badan konton kun oo isugu jira qaxooti iyo muhaajiriin ay yimaadeen griiga kuwaasi oo ku laba jibaarmaya qaxootiga yimid dalkaasi sannadkii lasoo dhaafay hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey waxay intaas ku dartay in dadkaasi aanay badi ahayn muhaajiriin dhaqaalo doona balse ay yihiin qaxooti ka soo cararay dalalka siriya afghanistaan iyo ciraaq oo u baahan ilaalin caalamiya kuwaas oo u qalma in ay magangelyo weydiistaan afhayeenka u n h c r william spendler ayaa wuxuu u sheegay v o a in la'aanta goobo ku filan oo lagu soo dhoweeyo qaxootigaasi ay taasi ka sii darayso shiddadii hore uga jirtay jasiiradaha yaryar ee griiga oo arrintaasi aanan u diyaar garoobin gaabis iyo ciriiri ayaa jira iyadoo dadka ay u baahan yihiin inay iska diiwaan geliyaan booliiska laakiin booliiska ayaa howluhu ay aad ugu bateen oo qadyaan taagan waxaana ay shaqaynayaan labaatan saacadood oo xiriir ah iyadoo aan xiganayno akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee na soo gaarayna waxay sheegayaan in booliisku ay daaleen dhinaca kalena qaxootiga sidoo kale ay niyo jabsan yihiin waxaana iyaga oo ku jira xaalado aan caadi ahayn marmarka qaar ay sugaan in la diiwaan geliyo toban ilaa iyo shan iyo toban maalmood iyagoo qaarkoodna aanan helin gargaar aasaasiya una babacdhigaya kulayl iyo weliba daal badan waxaana ay doonayaan inay isaga tagaan jasiiradahaasi sida ugu dhaqsida badan oo suurtagala afhayeenka u n h c r william spendler ayaa sheegay in dhibaatooyinkani sii badanaya ay sii xumeeyeen xiriir la-aanta iyo isfaam la-aanta u dhexaysa booliiska iyo qaxootiga cusub isagoo intaas ku daray in si arrintaasi loo daaweeyana ay u n h c r ay u dirtay jasiiradahaasi tiro dad ah oo turjubaano ah oo ku hadla luuqadaha carabiga farsi iyo kuwo kale waxa uu sheegay in u n h c r ay isku dayayso inay ka caawinto mas-uulinta in la sameeyo nidaam lagu diiwaan gelinayo qaxootiga si ay ugu suurta gasho in ay tegi karayaan qaxootiga dhulka beriga isagoo sheegay in xaaladaha nololeed ee atenes ay liitaan sida kuwa ka jira jasiiradahaasi afhayeenka u n h c r ayaa wuxuu intaas ku daray in gariiga looga baahan yahay in si weyn oo u muujiyo safka horena uu ka galo horseed ka noqoshada arrinta muhaajiriinta
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna saaka iyo calamka xubinteenna ciyaaraha waxaynu gebi ahaanba saaka kaga hadlaynaa ciyaaraha horyaalka qaaradda yurub amaba champions league waxaana marti uga ah wariyaha v o d ee gobolka minnesota maxamuud masacade maxamuud soo dhow aadaad umahadsan tahay maxamed shalay ciyaara la ciyaaray berina kuwo kalaa la isku ballansan yahay bal si guud ciyaarihii shalay la ciyaaray iyo natiijooyinkoodii maxamed hortaad baad umahadsan tahay ciyaarahani waa isreereebka ee koobka loo yaqaano champions leaguea oo kooxihii aan usoo bixin guruubyadu ay hadda isu soo reerreebayaan isla markaasina ciddii kasoo gudubta isreereebkani ay usoo gudbi doonto marka qoratuurka loo sameynayo ciyaaraha ee guruubyada oo markaasi kooxuhu amaba uu si rasmi a u furmayo ee koobka ehoryaalka kooxaha ee qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano ilaa iyo toban kulan ayaa habeenkii xalay ahaa kooxuhu ay fooda isku dareen kulamada ee saddex ka mid a ayaa sandherow kooxa ee magac ku leh qaaradda yurub ay iskaga hor yimaadeen matalan kooxda waddanka talyaaniga kasoo jeeda la yidhaahdo lazio ayaa gurigeeda kula ciyaartay kooxda kale waddanka jermalka ee bayer livercusen labadan kooxood sagaashankii daqiiqo ee ciyaarta waxa ay kusoo gabagabowday hal iyo eber oo kooxda lazio ayaa guusha ku raacday kulan kale ayay labadan kooxood sandherow iskugu soo laaban doonaan lix iyo labaatanka bishan agosto iyadoo markaasi lagu ciyaari doono garoonka bayer livercusen ee waddanka germany kooxda kale oo iyada la oran karo guul macnale ayay gaartay waxay tahay kooxda manchester united oo kooxda club bruge la yidhahdo ee waddanka belgiumka ay foodays dareen ciyaartaasi dabcan ciyaar adag ayaa heer goolka kooxda club bruge ayaa la hormartay saddex gool ayay manchester united ka daba keentay walow daqiiqadii ugu dambeysay saddex daqiiqo lagu daray sakano un maray ka harsan yihiin ayay goolka saddexaad manchester dhalisay haddii aanay goolka dhalinahayn manchester way ku adkaan lahayd natiijada laba iyo halka ah oo haddii hal yeber markaa laga soo badiyo guriga kooxda kale way xaaladeedu ma wanaagsanayn laakiin macalinka manchester united louis van hall ayaad moodaa inuu ciyaarta wax weyn ka bedelay qeybtii dambe ciyaarta markii calaamada guduudan loo taagay mid kamid a difaaca kooxda club rouge oo ciyaaryahanka ee waddanka belgium kasoo jeeday marwan faleni ayuu soo geliyay ciyaaryahankaasina waa nin dheer oo xoogan oo markaa kubadda inuu madaxeeyo aada ugu wanaagsan benoni carosa oo loo soo darbeeyeyna madaxa ayuu la haleelay markuu dhaliyana dee frimbiga ayaa lagu yeeray ciyaartiiba sidaa ayuu kusoo gabagabooday marka manchester saddex yaal ayay ku badisay guriga club rouge markay tagto oo iyaduna lix iyo labaatanka bisha agost ay ciyaari doonto natiijadeedu aad bay u fiican tahay kulanka kale isna laiskaga hor yimid wuxuu ahaa kooxda sports lisbon iyo kooxda kale ee c s k moscow laba kooxood oo ka kala jira bortugiiska iyo waddanka ruushka wayaan labadan kooxood guriga sporting ayaa kulankii hore uu ka dhacay oo xalay lagu ciyaaray laba iyo hal ayay kooxda sporting ku badisay dabcan natiijo adag inkastoo guula tahay laakiin rajadeedu ma wanaagsana marka lagu laabto guriga moscow oo kooxda moscow goolkan ay dhalisay oo guriga kale ay ku dhalisay waa gool natiijo u keeni kara bilmatalan haddii hal iyo eber ku badiso oo kale iyada ayay guusho dhankeeda noqon karaysaa marka waan gartay maanta maxamuud ciyaara la isku ballansan yahay kooxahaad ka xusi karto foodaystaraya waa kuwe kulamada ugu muhiimsan waxaa ka mid a laba kooxood oo sandherow aad u waaweyn oo magacna kule ciyaaraha kubadda cagta ayaa isku beegmay mararka qaar nasiibku waa iska cajiib dabcan in labadan kooxood kala leexdaan bay jeclaan lahaayeen waa kooxda valencia ee kasoo jeeda waddanka spain iyo kooxda kale ee monaco iyadu waddanka faransiiska iyana ka jirta labadan kooxood way isku dhacayaan maanta amaba caawa ayay isherdin doonaan iyadoo markaasi lugta koowaad waddanka spain magaalada valencia ay labadan kooxood iskaga hor imaan doonaan lugta dambena shan iyo labaatanka bisha agost ayaa lagu ciyaari doonaa waddanka ee faransiiska kooxda basel oo iyadana waddanka switzerland oo koox indhaweydba aada uga muuqanaysay ciyaaraha champions leaga ayaa iyaduna maccabi tel aviv oo waddanka israel kasoo jeeda la ciyaari doonta sidoo kale kooxda celtic waddanka scotland amaba gobolka scotland ee boqortooyada ingiriiska ayaa iyaguna waxay la ciyaari doonaan kooxda malmo ee waddankaasi sweden kulamada ayaa dabcan ah kuwa ugu adag la filayo in caawa ee kooxaha qaramada kooxaha horyaalada ee qaaradda yurub ay fooda isku daraan waan gartay waa arrin aynu wada sugayno nu eegi doono dhegeystayaashan aanu u tabin doono aad buu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa maxamuud masaacaday wariyaha v oda gobolka minnesota oo ila falanqaynaya ciyaaraha champions leaga amaba horyaalka yurub intaynu mar dambe kulmi doonana waxaan dhegeysta idinka tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan
aad ayaad u mahadsantahay sandheere haatana dhegeystayaashana maxaad u haysaa ibraahimow waa hees u qaado fanaanka axmed dey abubakar alcamaari waa heestii hallow hallow hagaag miya maqlaysaa haman baabaxayso hoosaad u hadashee muhoygaa la joogaa
Ah, marka eh, telefoonka say u eg tahay eh, beryihii hore sida iminka ka gacanta dee signalku ka lumayay maahayn haye marka amhamtu ka hadlaya waxa weeyaan yani qof kalaa kaa ag hadlayo oo, ah, qof kalaa ku ag joogay si waad u yara gabanaysaa laakiin dhibaatada signalka cellfoonka hadda eh, mobilka gacanta iyo waxaas ma jirin maamana berigaas saas lasu maqlayaad Ah, la- la- landline iyo adduun baa jiray mogta ya markaan eh, dadweynaha u kala baxna heestii hallow iyo fanaankii axmed dey abubakar
codkii macaanaha ee axmedey abubakar iyo heestii hallow ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna ee subaxnimo waxaa si wadajir idinku soo jeedinayay maxamed cabdisandheere iyo anuga ibraahim xasan daanduray intaan mar kale wada kulmi doono afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
is